waqasha alqowmu qowmkii baa wanaagsanaaday yaqushuuna way wanaagsanaanayeen qashan wanaagsanaasho xasunad idaa xasanad xaaluhum xaalkooga hadduu wanaagsanaado way bacda bu'sin balaayo ka bacdi dhibaato kadib hadday wanaagsanaadaan wajanna calayhi leylu habeenkii baa mugdiyoobay ku mugdiyoobay yajunnu wuu mugdiyoobaya janaanan mugdiyoobid wa junuunan mugdiyoobid satarahu idaa satarahu markuu qariyo uu asturo weya warasha almusnu daruurtii baa tixtiixday yarushu wuu tixtiixi amtara idaa amtara hadduu do-o wadasha wuu tixtiixay yatushu wuu da-aya kadalika karasha bay la mid tahay wasna wamacnan wahalla alxayawaanu xayawaankii baa digeey yahullu wuu digeyna hallan digeyn raata idaa raata hadduu digeeyo wadalla damuhu dhiiggiisa ka kac noqday yatullu tallan hadura idaa hadura haddii uu hadur noqdo weeyaan oo ka kac noqdo wakhaba alxisaanu baa faraskiibaa jeeye kor socday dheh faraskiibaa socday yahubu wuu soconi khaban socosho wakhabaaban socosho wakhabiiban intaba iska masaadir wey mashaa idaa masha hadduu socdo mashyan oo duuna alisraaci deg deg aan ahayn wanabaatu nabaadkiina wuu dheeraaday baa lidaa taala idaa taala markuu dheeraado wakama annaklu timirtii baa fiid bixisay yakumu kumuuman wakaman alaca idaa alaca akmaamahu haddii fiidyaashiisa oo soo saaro weya wacasat inaaqatu hashii baa daaqsatay tacusu way daaqsane casan daaqsasho wacasiisan daaqsasho racad idaa racad hadday daaqdo waxdaha keligii waqasad kelimada qasad ahna ficilka waqasad taqusu way yani qasadna kadalika waxay la mid tahay kacasad bay la mid tahay wey qasad qasat inaaqatu baa daaqsatay bikhala taqusu way daaqsanaysaa kadalika casad bay la mid tahay wallahu aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعي وجهي صد أثى وعي وجهي صد أثى وخر السلد حدد وثرت جد من عنلا طرت وطرت ودرت جم شب حصان عن فحى فحت وشذ شح أي بخلا وشدت الدار نس الشيء حرمهار والمضارع من فعلت إن جعل مصنفك رحمه الله وحكو دحجري مضاعفكي لازم كأها شاد كيسي أيام أنا أنا كجرني شيقتان كيسي وحصو شيقي قيبتي هلك حركة كرية كشاذوذي مركا هلك محنكب اللعبة إنها قيبتي لبدا حركة وذتي حركة شادكية iyo xarako qiyaaskii ah wuxuu leeyahay marka musanifka raximahullah waci xifdi wajhey sadda wuu jeestay labadeedii xarako xifdi oo weele oo waxaad tidhaahdaa mudaaricii yasuddu oo shaadkii ah wayasiddu oo maaragtay qiyaaskii ah sidaas dheh marka idaa qawmuka minhu yasiduuna wayasuduuna qur-aanka labadaba waa la akriyaa sooma labada qiraaba waa la akriya yasiduuna wayasuduun atha wa atha atha shacru tintiibaa dheeraatay iyana labadeedii xaraka xifdiyo weele oo waxaad tidhaahdaa yani yauthu wuu badanayaa wayaithu way badanayaan sidaas dheh marka labada xaraka waa kala fahmaynaayo damadu inay qiyaas shaadkii tahay waan ognahay kasraduna inay qiyaaskii tahay saasaan u naqaanaa wakhara saldu wakhara wuu hoobtay alxajaru saldu dhagaxii adkaa ee sisibta ahaa waa uu soo hoobtay ayana labadeedii waj labadeedii xaraka xifdi oo waxaad tidhaahdaa khara yakhuru wayakiru dheh yakhuru oo maaragtay shaadkii ah wayakhiru oo qiyaaskii ah weeyaan xaddat ilmar'atu haweenaydiibaa isbasaasisay limowti zawjiha ninkeedii dhimashadiisii dartii ayay ziinadii ka tagtay iyo quruxdii oo dhan faraha ka qaaday waa ixdaadkii laga rabay haweenta afarta bilood iyo tobanka casho markuu ninkeeda dhinto ay waxa quruxda iyo ismaaragtay iscarfinta iyo inay ka tagto la doonaya marka waxaa leedahay taxuddu wa taxiddu labada xaraka waa kala naqaanaa soo ma waayo wafarat alcaynu ishii baa buuxsantay labadeedii xaraka ayana xifdi oo ilinay ka buuxsantay saasoo kale baadlihii tahuru watahiru way buuxsamaysaa jadda wajadda wuu dadaalay man camila qofkii shaqeeyey yani kaana wuu dadaalay ayana labadeedii xaraka xifdiyo yajuddu wayajiddu dheh sidaas ku keen tarrat tarrat innawaatu laftimireedii baa duushay oo markii la jijibinaayey oo mirta laga saarayey bay duushay waxay dhahaan min taxti almirdaaq aaladan lagaga saaro qalabka wax lagaga saaro bay ka duushay taturu watatiru dheh way duulaysaa ayana labadeedii xaraka xifdi watarrat tarrat yadu saariqi tuugii gacantiisii baa duushay cinda alqadci bihaa marka la jarayay ayay go'day ooy duushay ayana labadeedii xaraka xifdi taduru watatiru dheh saa dheh wadarat wadarat dheh darat wey darat innaaqatu hashii baa darartay ayana labadeedii xaraka xifdi oo waxaad tidhaahdaa taduru watadiru taduru waa qiyaaskii tadiruna waa shaadkii weeyaan jamma wajamma almaau biyihiibaa uruuray oo farabatay biyihiibaa farabatay yani ida ijtamaca wakahur ayaa la yidhaahdaa ayana labadeedii xaraka xifdiyo yajummu wayajimu dheh shabba xisaanun faras baa jeenyaha koru qaaday markuu ciyaarayo ayaa labadeedii xaraka xifdi wey shabba yani wuxuu ku istaagay lugihii markaasuu jeeyihii kor u qaaday taasaa shabbada la yidhahda ayana labadeedii xaraka xifdiyo waxaad tidhahda yashubu wayashibu dheh canna alamru amarkiibaa daahiray oo muuqday ayana labadeedii xaraka xifdi yacunnu wayacinu dheh faxat ilafcaa abeesadiibaa sawdaysay oo dhawaaqday ayana labadeedii xarako xifdiyo tafuxu watafixu dheh saas ku keen shadda washadda shadda arajulu can aljamaacati ninkiibaa jamaacadii ka shaadoobay oo infarada can aljamaaca ayana labadeedii xifdi shaad buu noqday jamaacadiibuu ka baxay labadeedii xaraka xifdi oo waxaad tidhaahda yashudu wayashidu dheh washaxa wuu bakiilay ayana ay bakila wuu bakiilay weeye labadeedii xaraka xifdiyo yashuxu wayashixu dheh musanifkaa noo fasiray bimacnaa bakila weeyaan washatat iddaaru daartiibaa fogaatay idaa bacudat wey ayana labadeedii xaraka xifdiyo tashudu watashidu dheh way fogaanaysaa nasa shayu shaygii baa qallalay oo angegay ayana labadeedii xaraka xifdi yanusu wayanisu dheh xarra nahaarun maalin baa kululaatay yani markay qoraxdiisa kululaataa layidhaha maantii way kululaatay weeyaan marka maalin baa kululaaday yaxuru wayaxiru maalintii wuu kululaanayaa intaasna labadeedii xifdi labadeedii xaraka xifdi waayana marka halkan musanifka qaybtii dilwajooyinka ahayd ayuu uga baxay waxaa nidhi qaybtii labada xaraka leh sideed iyo toban ficil buu musanifku sheegay sideedna bahraqa ayaa maaragtay maxamed ibni cumar ayaa ku daray oo inta raarraadshay qawaamiista iyo kutubuluqa intuu ka baaray ayuu ku kordhiyey oo ku siyaadiyey waa taa weeyaan marka sideed markii lagu daro sideed iyo tobankii waa lix iyo labaatan wey lix iyo labaatankaas weeyaan laba bayd buu ku gabyahayaa baxraqa qofkii doonay fatxulafqaalka haddii uu helo waa ka helayaa labadaa bayd wey sideed iyo tobanku waxaa weeye sadda iyo afa iyo khara iyo xadda iyo thara iyo jadda iyo tara iyo tara iyo dara iyo jama iyo shaba iyo canna iyo faxa iyo shada iyo shaxa iyo shata iyo nasa iyo xara sideed tobankaasi weeyaan sideed tobankaa ficil ayuu musanifku meesha noogu sheegay laba xarakayna leeyihiin intaasuna badrudiin noo sharxi doonaa halkan walmudaaricu min facalta in jucila ou yidhi gadaalu noogu keeni doonaa wuxuu kaga hadli doonaa facala oo yani maarata noocu yudamu ah labadeedii ee maarata qaybtii soo hartay oo facala muctal cayni bilwaaw iyo facala muctalulam bilwaaw iyo baan ku arki doonaa insha allahu tacaala marka sharaxii badrudiin meeshii shalay aan ku sinay qaybta dilwajhaynka ayaan hadda ku daraynaa insha allahu tacaala isagaa noo sii fasiraya hadda intaan sheegnay oo si tafsiir ka waadixsan ayuu musanifku meesha noogu sheegaya wa ama adarbu thaani qaybta labaad qaybta labaad ila qaybtii hore waxayd qaybtii dilwajhaynka ahayd sooma qaybtii dilwajka ahayd halka xarako keliya oo wadatay damada ayay ahayd wa ama adarbu thaani qaybtii labaad fa hamaaniyata cashara ficlan sideed iyo toban ficil weeyaan wahiya sadda can shayi shaygii buu ka jeestay sudu wuu jeesana wey sudu wuu jeesana acrada idaa acrada waa iska didinaynaa soo ma haddii ou jeesto wey wa aha nabaatu nabaadkii doogii baa dheeraaday washacru tintii baa dheeraatay yauhu wayaithu athan wa athaathan kaura idaa kaura hadduu farabato waltafa uu isku tafmo isdhex galo ayaa la yidhaahdaa wahara shayu shaygii baa soo hoobtay yahuru wayahiru khuruuran saqata idaa saqata markuu meel sare ka soo dhaco ayaa la yidhaahdaa khariga saasaa loo isticmaalaa waxadat ilmar'atu haweenaydii baa isbasaasisay calaa zawjihaa taxudu wataxidu xidaadan tarakat idaa tarakat yuqaalu dalika sidaasaa la odhani wey tarakat idaa tarakat hadday ka tagto aziinata quruuxdii ay ka tagto limowtihi liajli mowti zawjihaa yani limowti zawji dhimashada zawjka ou dhintay ninkeedii ou dhintay hadday quruxda kaga tagto baa la yidhaahdaa xadat ilmar'atu weeyaan waharat ilcaynu ishii baa buuxsantay tauru way buuxsan watairu way buuxsanaysaa haraaratan wa huruuratan wa hiran intaba mujeda waa masaadir wey hasurat idaa hasurat hadday farabadataa la yidhahda aada u bataan wanaaqatuna sidoo kalea la yidhaahdaa harat inaaqatu hashiibaa yani maaragtay buuxsantayo caano ka buuxsantay candhadeedii baa buuxsantay kadalika sidaasay la mid tahay ka harat ilcaynu bay la mid tahay weyaan wajada fi lmri amarkiibuu ku dadaalay yajudu wuu dadaalayaa wayajidu wuu dadaali jiddan dadaalid cazama calayhi markuu u qasdo oo niyad oo ku galo ayaa la yidhahdaa jada fi lmri wa tarat inawaatu laftimireedii baa duushay taturu watatiru turuuran wahabat idaa wahabat haddii ay boodo oo marka yani maarata mirta laga saarayo ay duusho meesha lagu jajabinayo ay ka duusho ayaa la yidhaahdaa wadarat alyadu gacantiibaa duushay taduru watatiru duruuran taarat haddii ay duusho cinda alqadci marka la goynayo yani maarata gacantii la jarayay markii la gooyo duulada ay duusho baa loo jeedaa wadarat inaaqatu hashiibaa daratay taduru darari watadiru darari daran dararid jaraa labanuhaa marka caanaheedu ou daato kaiiran in badan ayaa sidaa la yidhaahdaa wadara labanuna waa la yidhaahdaa caanihii baaba daatay caanihii laftoodii baa daatayoo yani maaragtay hashii looma jeeda hadda hashii iska dhaafay caanaheediibaa iska daadanaya baa loo jeedaa aydan sidoo kalena waa la yidhahda dara labanu caanihii baa daatay weeyaan sidaasoo loo jeeda oo candhadii ka daatay wajama shayu shaygii baa uruuray ama farabatay yajum wuu farabadani wayajim wuu farabadani jimaaman sooma dhigin jiimka hoos dhigay ma kor dhigay jamaaman wajumuuman farabadni wey kaura idaa kaura haddii ou bato washaba alxisaanu faraskiibaa jeeyaha koru qaaday yashubu wuu qaadayaa wayashibu markuu ciyaarayo wey shabaaban wa shabiiban irtafaca ida irtafaca calaa rijlayhi labadiisa lagood markuu ku kor noqdo uu ku istaago ee jeeyaha uu kor u qaada baa loo jeedaa weeyaan wacana shayu shaygii baa muuqday yacunu wuu muuqanayaa waa daahiraya wayacinu canan wa cunuunan carada idaa carada markuu soo banaanka usoo baxo muuqda weeyaan wafaxat ilafcaa abeesadiibaa sawdaysay oo dhawaaqday tafuxu watafixu faxiixan sawatat idaa sawatat bifamiha buu yidhi yani haddii ay afkeeda ku sawdayso aniga bifiiha buu ii qoro isku mid wey bifamiha haddaad tiraada bifiiha miimkaa ka jirto afkeeda un weeyaan washada shayu shaygii baa yani maaragtay gooni noqday yashudu shaad buu noqonaya gooni buu noqonaya wayashidu shuduudan shaadnimo yani fulanun infarada can aljamaca markii la yidhahdo yani jamaacadaas jamacat lmuslimiin ayuu muctaqad ama wax lamida ku khilaafay muctaqad ayuu ku khilaafay waa marka leeyahy man shada shada fi naari la yidhahdo oo kale jamacat lmuslimiin buu shaad ka noqday oo afkaar iyo maaragtay ictiqaadaad aad u xunxun buu ku khilaafay fa huwa rajulu shaadun nin marka keligii meel taagan wey shaadka marka taasaa loo isticmaalaa weyan jamaacadana hadda waa jamacat lmuslimiina ma aha kooxaha ma aha soo maha yani ururada hadda ay muslimiintu leeyihin ninkii ka baxaayay man shada shada fi naari lama dhihi karo soo maaha taa looma jeedo waa mafhuum khaldan waay jamaacaadka in la yidhaahdo ninkii jamaacadu ka baxay waa shaad buu noqdo la yidhahdo mafhuum dabagedisan waay jamacat lmuslimiin waa waxa laga hadlaya waa jamacat lmuslimiin muctaqid aad ku khilaafto wey infarada idanfarada haddii uu keli noqdo baa loo jeedaa washaxa yashuxu wayashixu shaxan wuu bakhiilay wey bakhila idaa bakhila washadat idaaru daartii baa fogaatay tashudu watashidu shuduudan fogaansho bacudad idaa bacudad markay fogaato wey wanasa alkhubzu wallaxmu khubzigii iyo maaragtay kimistii iyo hilibkii ayaa qalalay yanusu wayanisu nasa yabisa idaa yabisa haddii uu qalalo wey waxara nahaaru maalinkii baa kululaaday yaxuru wayaxiru xaran kulayl kululaashaba kululaanaya xamiyad shamsuhu idaa xamiyad shamsuhu haddii ay qoraxdihiisu kululaato weeye aad u kululaato yaa sidaa la odhan wa qowluhu musanifka hadalkiisii uu yidhi intaas wuxuu uga baxay mudacafkii laasimka qaybtiisa dilwajaynka ayuu ka baxay wa qowluhu musanifka hadalkiisa uu yidhi walmudaaricu min facalta in jucila hadalkaasi ibtidaa'un bilaabid wey libayaani maa shay caddayntii la bilaabo yalzamu uu laasimayo damu cayni mudaaricihi mudaariciisa cayntiisa godkiisa uu laasim noqonayo oo min facala facala xaggeeda ka ahaaday wa tamaamuhu dhammaystirkiisuna caynan lahu lwaaw wey marka la dhammaystiro ilaa aakhiriha caynan lahu lwaaw aw laaman yujaau bihi madmuuma caynin wahada alxukmu qad budila lima libadi mufaakhirin walaysa lahu daaci luzuumi inkisaari lcayni naxwi qala lima yadulu calaa fakhrin idinka idin dhigaya nusakda kale qaar qoraysa wuxuu leeyahay musanifka raximah llah wlmudaaricu mudaaricii halkaa kasoo bilow ila shadrigaas ma aanan soo fasirin soomahayn wlmudaaricu mudaaricii mudaaricii almaakuudi la qaatay min facalta facala laga qaatay in jucila haddii la yeelo huwa mudaaricii amase maya in jucila naaibu faacilka waxaan ka dhigayna alwaawdaa dambe wey in jucila haddii la yeelo alwaawu beydka kale tag caynan lahu lwaawdaa alwaawu waawdii haddii la yeelo lahu lifacalo loo yeelo caynan cayn looga yeelo cayn haddii looga dhigo ow amase in jucila alwaawu waawdii haddii la yeelo laaman laam laga dhigo oo lahu lifacalo looga dhigaahi yujaau bihi mudaarici waa lala iman madmuuma caynin cayntiisa mid la goday isagoo ah xaala kownay madmuuma caynin cayntiisa mid la goday isagoo ah ayaa lala imaanaya waa la godiyo yani yafculu baa lagu keenayaa weeyaan wa hada alxukmu xukumkan oo kana oo damul caynka ah qad budila waxaa la siiyey bimacnaa qad uctiya waxaa la siiyey limaa libadi mufaakhirin ku faanayo reyntiisa kii u sugnaaday ficilka u sugnaaday ayaa la siiyaa albaddu hadda waxaa loo jeedaa alhalaba ayaa loo jeedaa wey nusakda kale waxay qoraysaa wa hada alxukmu xukumkan qad budila waxaa la siiyey limaa ficil baa la siiyey yadullu tusinaayo calaa fakhrin faan tusinaayo ficilka faanka tusinayo ayaa la siiyey oo isagana cayntiisaa la goday wey cayntiisii baa la godayaa weeyaan marka ficilkii laba qofood tartamaysay oo sabqi samaynaysay ama wax un ku tartamaysay inay labadoodu kala adkaadeen oo midkood raayay ku tusinaysaahi waxaa la yidhaahdaa yacni kii ku tusiyey mufaakharadii kii faanayay midka ku tusi anaa adkaaday kii dhaayay wey anaa ka raayay sidaasoo kale weeyaan goormaa marka damadaasi la siiyo caynta la godayaa walaysa walxaal laysa uunan u sugnaanin lahu yani maaragtay ficilkii mufaakharada ku tusinayay daacii lusuumi inkisaari alcayni caynta hoos dhigankeeda inay laasimto kii u yeerayay yani daaci mudaaf lusuumi mudaaf ilayhi lusuumi mudaaf inkisaari mudaaf ilayhi inkisaari mudaaf alcayni mudaaf ilayhi kulli way isku idaafaysan yihin marka kii tusinaayey yani maaragtay inay muxuu aha daacigii u yeerayay caynta in la hoos dhigaa haddaunan ficilkaas u sugnaanin uusan gelin oo ka maran yahay baa caynta la godaayaa wadalika naxwu qala wuu carooday iyo wixii lamid ah wy kan yani maaragtay caynta in la hoos dhigaa u yeero naxwu qala iyo wixii lamida wey marka waa inuu ka marnaado ficilka naxwu qala iyo wixii lamid ah taasuu ujeeda marka baydkan abyaadan icraab ahaan wal mudaaricdu waa mubtadaysanaynaa min facaltana jumladaas waa laga maaratay jaar majruurka waa ka sifaynaynaa in jucila alwaawu intaas waa tii shardiyada ahayd wey jucilana waa ficil maadi mabniy lilmajhuuli waa ujeedaa naaibulfaacilkeedii waa alwaawudaa wey caynantana mafcuul thaaniyan ka dhigayna maxaa yeel jacalo laba mafcuula qaadan jirta soo maa haddii ficilka asagoo laba mafcuul qaataa majhuul laga dhigo mafcuulka hore wuxuu u qaataa naaibulfaacil ka dhigtaa ka dambana mafcuul ahaan u qaadanaya waa kaa weeyaan ow laamantana halkaasaan ku cadfayna caynantaasay ku cadfan tahay weeyaan marka yujaau bihidaas yujaauda jumladaas yani jumlada horeeto waa jumla shardiya sooma jeedi in jucila lwaawu in jucila in jucila cayna lahu lwaawu baa nidhi hee weeye weli mubtadihii waa kuusii muuqdaa weli marka yujaaudaas ayaa horta jumladan oo shardiyada ah aan khabarkii uga dhigaynaa ilan intuu waa ficlu shardin jaazimun yajzimu lficlayni soo maahayn alawalu ficlu shardi wathani jawaabu wajazaahu jucilada horeeta waxay tahay maaragtay ficil shardigii asagaan ka dhigayna jawaab shardigeeda yujaau bihidaasaan ka dhigayna jumladaa shardiyadaa iyo jawaabteeda iswatana fii maxal rafcin khabar mubtada mudaaricaas khabarkiisaan ka dhigayna waa mafhuum soo maha icraab ahaan waa taa weeyaan wahada alxukmu qad budila lima yadulu calaa fakrin walaysa lahu iyadana waa iska waadix hada alxukmu haadada waa mutadaysan alxukmu waa laga sifayni qad budilana yani khabarkeedii baan ka dhigayna jumladaas limaa yadulu jaarmajruurkaasna waa lagu tacalujinaya walaysa lahu daaci luzuum inkisaar lcayn waa ujeeda mudaaf ilayhi badan tahay laysadii tacmalu camala kaana inay tahay waa ujeeda marka waxaan leenahay walmudaaricu mudaarici mudaarici almaahuudi la qaatay min facalta facala laga qaatay taada waa iska shadrigiyuusan baydkiyuusan kaa jebin ugu daraya ee facalo wey in jucila hadii la yeelo alwaawu waawdii caynan cayn hadii laga yeelo lahu lifacala hadii loo yeelo aw amase laaman cayntii hadii laam laga yeel yani waxaan ujeedaa waawdii hadii laam laamtii hadii waaw laga yeelo wey oo waxa weeye in jucila alwaawu waawdii hadii la yeelo laaman laam laga dhigo ficilkii muctalu laami bilwaaw ou noqdo ama muctalu cayni bilwaaw ou noqdaa yujaau bihi waa lala imaani madmuuma caynin xaala kownihi madmuuma caynin cayntiisa mid la goday uu yahay ayaa lala imaanaya wa hada alxukmu xukumkan oo waxa la ishaaraya waa maxay waa cayntoo la godo soo maha ficilkii cayntiisii la godo kad budila waa la siiyey limaa ficil baa la siiyey libadi mufaakhirin mid faanayo adkaanshihiisii iyo rayntiisii u sugnaaday ayaa la siiyaa ama limaa ficil baa la siini yadullu tusiyo calaa fakrin faan tusinaayo walaysa walxaal laysa lahu aynan u sugnaanin ficilkaasi daacii luzuumi inkisaari alcayni caynta hoos dhigankeeda laasimideeda inay waajib noqotaay kii u yeerayana ficilkaasi uusan u sugnaanin oo kan cayntiisa inay hoos dhigmataa ee laasimka ka dhigaaya ficilkaahi wadalika naxwu qala iyo wixii lamid ah wey qalaa hadda fiiri ficilka asalkiisa muxuu ahaa qalaya soo maaha qalaya marka waa facala muctalu laami bilyaai maxaan kusoo baranay inay ka mid tahay dawaacil kasriya baan kusoo baranay soo maaha marka haddii ficilka laamtiisu yai gasho oo qalaya uu noqdo yaqlii baa lagu keenaa lama godaayo marka shardigu kuu reeba sooma jeedi walaysa lahu daaci lizuum inkisaar alcayni waa inuusan qalaa oo kaleta noqonin saasuu u jeedaa haddii marka qalaa ay gasho waa la hoos dhigay lama godaya caynkii saasuu u jeedaa weyaan waxaan kusoo jirnay facala noocun afar nooc bay noocun yugsaru horaan uga soo baxnay noocun yudamu baan ku dhex jirnay noocun yudamu waxaan ku sheegnay inay afar tahay markii shuurtadamada laga reebo shuurtadama markii laga reebo inay afar tahay baanu sheegnay almudaacafu almutacadii waa kaan ka soo baxnay xoogaa marka wuxuu nagu mashquuliyey musanifka mudaacafkii laasimkaa shaadkiisuu nagu mashquuliyey oona soo dhexgelshay kan labaad waxa weeye facala muctalu lcayni bilwaawi facalo oo caynta caynulkelimaha waawi ay ka gashay kan saddexaadna waxaa weeye facala muctalu laami bilwaawi facalo oo laamta waaw ay ka gashay haddii kan saddexaadna waxa weeye waa halabat lmufaakhir mid la yidhaahdo weeyaan saddexdaan meeshaanu musanifka noogu sheegay saddexdaan markaan ka baxno noocun yadam waa ka baxnay soo ma waa noo dhammaatay waa intaasi weeyaan facala muctalu lcayni bilwaawi soo bilow qaala yaquulu naamay yanuumu saasoo kale baad dhihi maata yamuutu wixii la mid ah weeyaan yacni soo wad adiga taaba yathuubu taaba yatuubu yani saasoo kale u wadaysaa wixii facala caynteeda ay waaw ka gashoo dhan yafculu ku keen qaala yaquulu qaala inay aliftani inay waaw ahayd maxaa i tusinaayo asalkii baan u celinaa oo facala maxaan leeyahay qawala qaala asluhu qawala baan leeyahay inay waaw tahay waa ujeedaa maxaa i tusinaayo inay waaw tahay qaaladan inay alifta ku jirtaa waaw tahay markaan raba inaan ogaado mudaaricaan ka dhigaya maxaa yeelay mudaarica iyo muxuu ahaa masdarka iyo waxaa la yidhaha yarudaani alashyaai ilaa usuulihima ashyaada waxay u celiyaan asalkoodii marka qaala markaan idhi alifaa hadda ku jirtaa alifkaasi mayaa buu ka yimid mise waaw buu ka yimid mudaariciisaan raadinaya yaquulu baan leeyahay wawdi waa soo baxday soo ma jeedi saama baan idhi alifta ku jirta xagee bay ka timid ma waawbaa ma yabaa mudaariciisaan raadinay maxaan leeyahay yasuumu inuu waaw yaha ujeeda taaba baan idhi taaba alifaa ku jirto aliftani xaggeebay ka timid ma yabaa mise waa wow mudaaricii baan doonay yatuubu ya yani taasoo kale weeyaan marka mudaaricaad ka dhigaysaa si aad asalkiisi u ogaato xarafkan saasoo kale weeyaan yatuubu hadda waa ujeeda waa yafculu waa yaquumu waa yafculu yaquulu waa yafculu yasuumu waa yafculu waa keliya waxaa ku jira oon sidii aan kaalaya kiilo usoo cilaalinay oo kaleeto bay la mid tahay soo maha yaquulu maxay ahayd iclaalka ku jira iclaal naqliyaa niri sooma ahayn qaala iclaalkii ku jira iclaal qalbi baan usoo bixinay qaala asluhu qawala calaa wasni facala uma qulibat ilwaawu alifan litaxarukiha wainfitaaxi maa qablaha soo saas maanan dhihin fasaarat qaala yaquulu asalkeedu asluhaa yaqwulu ayuu ahaa yaqwulu bay ahayd yaqwulu calaa wasni yafculu fi lxarakaati wasakanaat way isleedahay soo ma waa isku mid wey yaqwulu iyadoo ah baan waxaan samaynaynaa xaraf saxiixa intuu xaraka la-yahay xarf saxiix xaraka maqaataa la yidhaha xarfu cilla xaraka maqaata dhe xarafka saxiixa waa qaafka wey yaq waa reeban yahay soo ma waawga ka dambeeya xarfu cillahana wulu waa godan yahay godkaan uga qaadayna qaafkan baan geenayna meeshii xaraka laga qaada maxaa yimaada baan niri way reebmataa yaquulu caadi waa intaas wey iclaal naqli un baan samaynay waawga damada ka qaad qaafka gee waawgiina wuu reebmaa yaquulu dhe markaas kulli yasuumu yatuubu yathuubu kulli kuwaasoo dhan waa lamada mid weeyaan marka facala muctalu lcayni bilwaaw iyadu wax oo maaragtay shaada ma laha wax ka shaadoobay ma jiro laakiin shardi hal shardiyaa loo yeelaa halka shardi waa maxay waa inuusan laamka oo ficilka laamkiisa ihi waa inaysan ya-i gelin ficilkii waa muctalulcayni bilwaaw soo maaha facalihi waa muctalulcayni bilwaaw wey laamka inaysan ya gelin keliya yani lafiif mafruuqa lafiif maqruuna la yidhaahdaa laba xarfu cillaa inaysan isku xigsan oo ya-a kaa dambe ilaa hadda laba waaw meesha ma gelayso waawdii cayntii bay ku jirtaa waa inaysan laamkuna ya gelin ya inaysan gelin yacni waa inuusan noqonin muctalu laami bilya inuusan noqonin wey haddii muctalulaami bilyaayi ou noqdo waa la hoos dhigaya isagoo muctalu cayni bilwaaw ah haddii ya'na ay la gasho ficilka waa la hoos dhigaya oo yafculu laguma keenaya yafcilu baa lagu keenaya caynka waa la hoos dhigi maala maxaad leedahay nawaa oo kaleeto hadda fiiri nawaa markaad tidhaahdo asalkeedii muxuu ahaa nawaya nawa waawgii waa ujeedaa ya baa tidhi yadiina gadaalaad dhigta nawaya nawaa markaasoo kale yanwi baad ku keenaysaa ee yan yan wuu ma dhahaysi nawaa yanwi baa loogu dhawaaqaa soomaa wuu niyeystay saasaa la odhanay xawaa oo kale baa la mid a xawaa wuu koobay xawaya bay asalkeedii u ahayd xawaya yaxwii baa la odhanayaa ee lama godaayo lama godaayo tawaa oo kale baa la mida laamtiisu ya i gasho yafcilu baan ku keenaynaa orta waxaa soo haray facala muctalu laami bilwaawi kan labaada meesha uu ku sheegay wey laamkii baa waawi gashay facala muctalu laami bilwaaw buu noqday markaasoo kale facala muctalu laami bilwaaw haddii uu noqdo waxaa weeye mithaalkiisa yani markaad tidhaahdid dacaa yadcuu oo kaleeto hazaa yagzuu oo kaleeto yah kuwaasaa la mida kuwaasaa la mid a yadcuu yagzuu yaxduu saasoo kaleba waa waaw baa meesha ku jirta yaxduu yagzuu yadcuu saasaad odhanaysaa weeyaan marka haddii ou facala muctalu laami bilwaaw ou noqdo yafculu asna ku keen hadda yaxduu sida u noqonaysa waa garanaynaa yaqzuu say u tahay yaqzuu hadda yafculu isma laha soo ma yaqzuu yaqzuu buu ahaa calaa wasni yafculu damada uun aakhirka tarafka dhacday baa la tuurayaa si loo takfiif loo raadsado markaas iska reebni yadcuu yaqzuu saasoo kala dheh waa la fahmay soo maaha yafculu baad ku keentay caynka waa godan yahay hazaa yani ficilka hazawo wey zaa'idaasaa waxay tahay cayntii ficilka ah yaqzuu waad goday marka caynku waa kuu godan yahay waa ujeedaa marka iyadana waxaa la yidhaahdaa hazaa yaqzuu iyo dacaa yadcuu facala muctalulan bilwaaw markuu yahay maalan wadaadka maxamed bni cumar oo saaxib lbaxraq kitaabka baxraq kitaabka iskale fatxul akhfaalka oo baxraqa la yidhaahdo wuxuu leeyahay sheekha kitaabkiisa tashiilka la yidhaahdo ibni malik kitaabkiisa tashiilka la yidhaahdo wuxuu ku sheegayaa in shardi uu leeyahay shardigaasna uu yahay inuusan ficilka mar hadduu facala muctalul laami bilwaawi ou noqdo inaysan xalqiyun cayn inuusan noqdo xarfu xalqi inuusan caynta ka gelin saasuu ka dhigaya laakiin wuu radinaya hadalkaas wuu radinaya baxraqa wuu radinaya aniga maadadiyaan tatabucou leeyahay waxaan arkay buu yidhi kulligeed markii maadada la fiiriyo facala muctalulan bilwow aqlabkaba inuu xarfu xalqi inuu caynta ku jiro hadda dacaadaan aan soo sheegnaaba ka mid ah dacaaso caynka ma gelin xarfu xalqigii dacawo cayn waa xarfu xalqigi halkaasuba ku jiraaba ya saxal jaw haddaad tidhahdid baa ka la mid ah saxaa saxaawo wey xaadii oo xarfu xalqiga ah waxay gashay caynkii gashay marka shardigaasi ma jiro u leeyahay aniga markaan maadada tatabucay buu leeyahay waxaan soo arkay saddex ficiloo xarfu xalqi intuu caynka ka galay yafcalu ku imaanayso la kordhigay un baan arkay laakiin kuwa kaleeto waa la godaya saxaa yasxuu baa la leeyahy dacaa yadcuu baa la odhanaya saasoo kale buu leeyahay marka hadalkiisa wajihi waay sheekhaas saaxib albaxraq hadalkiisa hadal wajiha waay saddexda ficiloo marka uu sheegay waxa waye taxaa oo kale taxa alarda dhulkiibuu fidiyey bimacnaa basataha idaa basataha yatxaa baa lagu keenaya yatxuu lama dhahayo yatxaa waa la fadxinaya yafcalu baa lagu keenaya waaye waxaa la mida buu leeyahay bagaa baa la mida yabqaa baa la odhanayaa buu leeyahy idaa jaawaza alxadda markuu qadarkiisii iyo soodintiisii dhaafo baqaa yabqiidii ma aha oo talabka ahayd maaha waa tii qooqa ahayd waa qooqaydii waa yani idaa jaawaza alxadda yabqaa baa lagu keenaa buu leeyahay yafcalu buu ku imaanaya laanna xarfu xalqigii oo qayna ayaa caynka ku jira soo ma yabqaa baa la odhan buu leeyahay haye waxaa jira midka kale waxa weeye qaxa alarda qaxa turaaba idaa jarafa baa la yidhahdaa yani marka cara tuur uu sameeyo carada uu tuuro meel iskugu kuuso qaxaa baa la yidhahdaa xarfu xalqiga oo xa ah ayaa caynul kelimihii ah yaqxaa baa lagu keeni buu leeyahy marka shardigaa saddexdaas un baan arkay buu leeyahy laakiin maadada inta u badan facala muctalulaami bilwaawi wuxuu leeyahay aada u tirinaya kitaabkiisa fatxul akfaalka aada ugu xisaabinaya mawaad badan ayuu tirinaya oo xarfu xalqigii oo caynta ku jiro haddana yafculu uu ku imaanayo caynka la godaayo ayuu tirinaya wy taasna halkaasaan uga tegaynaa labada waa ka soo baxnay soo maha facala muctalu lcayni bilwaaw iyo facala muctalu laami bilwaaw waa ka baxnay halabat lmufaakhirkii baa noo haray halabat lmufaakhirka isaga waxaa la yidhaahdaa shuruud buu leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mid a hadalla wax iska basiiday tiriyaan horta inuu khalabatulmufaakhirka aan ism laga samaynayo waa la ogyahay waa iska tiriyaan maalan hadda shuruuddaas waxaa tirinaya waxaa ugu badan wadaadkan sheekh cabdi celi kitaabkiisa oo wadaadka soomaaliga ahaa kitaabkiisa matru jawaahirka ayuu ku qorqoraa laakiin hadda haddaa fiiriso khalabatulmufaakhir ficilun baa laga dhisi jiray soo maa ficilkaas asalkiisa marka intaana mudaaric laga dhigin maadi buu ahaa keliya waxaa wax ka soo qaad leh ulaai inuu ficilkaa yahay ousan rubaaci aan laga dhisin wax kasoo qaada uu leeyahay weliba inuu mujarad yahay mujarad ulaai uusan masiid ahayn ulai haddii la yidhahdo waaba iska waaba iska maaragtay mujarad buuba noqonayaaba masiid ulai maba jiraba ulai iyo ma inaad tidhaahdid mujarad marka wuu tirinaya wuxuu leeyahy kownuhu ficlan maadiyan mujaradan ulaiyan afartaas waa iska waadix aan umalaynaya soo ma waxaa ku dartaa min facala haaliban facalo inuu ka yimaado inta badan maxaa yeele haddaadan haaliban ku darin ficilo in mufaakharadii laga dhisaa la arkaa oo waa arki doona badrudiin laftiisaaba noo keeni doono fahima oo kaleeta buu maalan oo mufaakharadii ka dhisi doonaa fahima ayuu ka dhisi doonaa marka min facala haaliban facalo inuu inta badan inuu ka yimaado baa la rabaa kan kale waxaa weeye ficl athnayni inuu yahay ficil laba qof ay ku tartami karto oo mufaacala ku tusinayo mufaacala tartan wuxuu ku suuroobi karo inuu yahay haye inuu yahay haddana maxaa la yidhaahdaa qaabila tafaawut in lagu kala tegi karo lagu kala dheerayn karo tafaawut kala kala hormarid inay suuroobi karto qaabila tafaawut baa la yidhahdaa in lagu kala tegi karo lagu kala dheerayn karo hadda haddii la tartamo soo lama kala dheereeyo mid unbaa dheerayn haddii la legdamo mid unbaa la legdi soo maaha haddii la dagaalamo nin baa laga adkaan waa wax alla wixii ku tusinaayo maaragtay kala badni ku tusinaayo lagu kala badin karo marka afcaal aan lagu kala badin karin ayaa jirto afcaal aan lagu tartami karin oon lagu kala badin karin baa jiro hadda maalan markaad tidhaahdo ficilka maata la yidhahdoo kale haddaad tidhaahdo dhimashada ma lagu tartami karaa oo anaa kaa dhimasho badiye ma la dhihi karaa qof adhowdi maya waaba dhimatayba haddaad dhimato sooma taasaa ka mid a hurdadaa ka mid a naama oo kaleeto anaa kaa hurdo badiye inta la seexday hurdo ma aan ku tartanno aan wada seexanno ma soconaysaa maya marka ficilka inuu yahay ficil horta ay ka dhici karto marka ugu horrayso yacni tartan uu ka dhici karo isla markaana lagu kala dheerayn karo inuu yahay shuruuddaasuu maaragtay tirinaya todobadaas hadda toddoba shardi baan sheegnay toddobaan sheegnay inuu ficil yahay inuu maadi yahay midka laga dhisayo yani sabcatun liasli binaa'i lfakri bay dhahaan toddoba shardi waxaa iska leh ficilka mufaakharada loo dhisaya ayaa loo eegaya toddobadaas waxaa waa kownuhu ficlan inuu ficil yahay maadiyan inuu yahay mujarad inuu hulaai yahay ila mujarad rubaaciyaa jira moogta kaa haraaye haddaad ulaai tira rubaaci waa haray inaad tiraa ulaai min facala haaliban ficla thnayni qaabila tafaawuti inuu intaa yahay toddobadaas ficilka dhismihiisa mufaakharada loo dhisayo ayaa loo sameeyay wawaaxidu lilxukmi baa la yidhaha sideedda shardi saas yidhahda wawaaxidu lilxukmi midna wuxuu leeyahay xukumkaa loo sameynaya xukumka waa maxay waa xarakada caynta la saarayo xarakada ayuu u sameeyey halkaa shardi wey midka ibnu maalik oo kitaabkiisa ku sheegay walaysa lahu daaci lizuuminkisaari lcayni midda uuna leeyahay wey shardigaasi waxa weeye waa inuusan yani maaragtay dawaacil kasrihii aan soo baranay inuusan ficilka mufaakarada laga dhisaayo noqonin oo muxuu ahaa dawaacil kasrihii facala muctalu lfaa'i bilwaawi inaysan noqon facala muctalu lcayni bilyaa inaysan noqon facala muctalu laami bilyaa inaysan noqonin mujeeda mudaacafkii laazimka ana inuusan noqonin intaas waxaa ka soo haray baad ka dhisi kartaa haddii aad dawaacil kasrahaas aan soo sheegnay mufaakara aad ka dhisto waa laga dhisi karaaye ma gobaysid xukunkiibaad weyni laakiin mufaakara waad ku samayn kartaa laakiin xukunkiibaad weynaysaa oo ah godkii waad hoos dhigaysaa markaa waa la hoos dhigaya waa mafhuum soo maaha marka maxaan leenahay midka shuruudii laga helay yani hadda sabaqa oo kale ka soo qaba sabaqa sabaqa waa saddex arab soo maha horta waa ficil waa maadi sabaqa waa mujarad mujaradkaas waa hulaaثi haddana facalo hadda ka yimid sabaqa soo ma jeed waa facala calaa wasni facalo wey ficlo nayn way wuu yahayo sabqiga tartanka laba qof waa ka dhici karaa way tartani karaa qaabila tafaawut wuu noqonayaayo wuu aqbali karaa in lagu kala hormaro soo ma jeedin mana uusan gelin daaculkasro sabaqa fadeeda iyo waxaan ujeedaa fadeeda iyo caynteeda iyo laamteeda xuruufulxalqi maba gelin waxaan ujeedaa xarfu cilla maba uusan gelinba xuruufulcilla maba aynan gelinba soo ma jeedin marka shuruuddii o dhan waa ka haysanaa maxaan leenahaa marka saabaqanii waa ila tartamay fa sabaqtuhu ana waa la tartamay fa ana asbuquhu anaa ka dheereeyey anaa ka orodkii kaga badsan wey asbuqu waa inaad tiraa sabaqa bacda soocaynta ma ahayn god fa ana asbuquhu dheh yan taasoo kala dhawey khaasamanii waa ila dooday fa khaasamtuhu ana waa la dooday fakhasamtuhu waa la dooday fa ana aksumuhu khasama saadka ayaa wuxuu ahaa caynki caynulkelini fa ana aksumuhu dheh saadka god anaa ka dood badiyey soo mafhuum maaha haddii marka uu daaculkasro galo hadda daaculkasro intaan ma gelin daaculkasro hadduu galo waa la hoos dhigi mufaakaradii lafteeda oo maalan waxaa leedahay baayaca oo kale ka soo qabo bayci bayca waa la beectami karaa waana lagu kala badin karaa baayacani waa ila beectamay bayaca calaa wasni facala waa facala muctalu cayni bilyaa-i maxay ka mid yahay dawculkasrihi soo maa waaya baayacani waa ila beectamay fa baayactuhu ana waa la beectamay beec baan la galay fa ana abiicuhu baad dhihi anaa abuucuhu ma dhays bada ma godayso yani baayacni fa ana abiicuhu baad dhihi anaa ka beec badiyey yani kasrada hadda abiicu saaran yaday saarneed marka horeeto bayaca laakiin iclaal naqliga ku jiro fa ana abiicuhu waa gaari doona markaan xagga tagno maaragtay meesha maxaa la yidhaahdaa ficilka majhuulka markaan tagno noogu sharxi doono buyica iyo marka laga hadlayo marka fa ana abiicuhu baad dhihi anaa ka beec badiyey xagga beec anaa kaga badshay waa taa weeyaan intaas buu musanifku meesha noogu sheegay shaarixa intaas si fiican ayuu noogu sharxayaa uma baahna sooma inaan kusoo celiyo waa la ifahmay sooma waay waxaasiluhu badrudiin baan akrinaynaa wuxuu leeyahay raximah llah waxaasiluhu warkaan musanifku soo sheegay murtidiisu waxa ay tahay anahu arinkuba ana alamra washanigu xaalka iyo arinkuba inuu yahay waxa weeye yajibu waxaa waajibayo damu cayni lmudaarici mudaarica cayntiisa godkeeda la godo mudaaricii almaahuudi min facala facala laga qaatay cayntiisa in la godo goormaa la godaya idaa kaanat caynuhu hadday cayntiisii tahay waawan waaw ay tahay aw laamuhu ama laamtiisu waawan waaw ay tahay wa facala muctalu lcayni bilwaaw ama facala muctalu laami bilwaaw markuu noqdo un baa la godaya naxwu qaama yaquumu wa qaala yaquulu waa iclaadana sooma labadaas waa facala muctalu lcayni bilwaaw waxadaa yaxdu wuu heesay yaxdu wuu heesayaa yani xaadiya alciisiya la yidhahda kan geela maaragtay u gabiyo kaleeto xaadiya alciisiya la yidhahda geela midka u gabiyo xadaa awrtii iyo geeliba u gabiye baa laleeyahay yaxdu wuu u gabiye maarata geeliba u gabiye yaxduu wahazaa yakzuu wadacaa yadcuu wuu u yeeray hazaana waa duulimaadkii waa taqaanaan dacaana waa u yeeray wey kulligood waa facala muctalu laami bilwaawi saddexdaasna inay wada godan yihiin ayaa ujeedaa mudaariceedii oo yafcul ku imaanayo marka labaad hadan la godayo waxaa way idaa kaanad caynuhu soomaana dhihin awlaaduhu waawan waidaa kaana haddii uu yahay facalihii daalan mid tusiyo calaa halabati lmufaakiri kii faanayay adkaanshihiisii ka ku tusiyo hadduu noqdo walaysad walaysad aynan ahaanin shardigii buu reebayaa fiiri walxaal laysad aynan ahaanin faa'uhu fa'diisu waawan waaw aysan ahayn walaa caynuhu cayntiisuna yaa'an aysan ahayn walaa laamuhu laamtiisuna yaaan aysan ahayn yani cayntiisi iyo laamtiisuna aysan ya gelin waa inuusan daaculkasro noqonin soomaa wadalika midkaas aanan daaculkasruhu gelin saabaqanii waa ila tartamay wey fasabaqtuu waa la tartamay fa ana asbuquhu ay faakharanii anaa ka dheereeye ay faakharanii waa ila faantamay fi sabqi tartankiiba igula faantamay fafakartu anigana waa la faantamay yani wafuqtu waana ka kor noqday fiihi fi sabqi tartankii baan kaga kor noqday anaa kaga horumaray wy wamilu waxaa la mida jaaladanii waa ila quweytamay dhihi jirin yani waa ila legdamay baan u malaynaa fajaladtuhu waan la legdamay fa ana ajluduhu anaa ka legdam badiyey wakhaasamanii waa ila dooday fakhasamtuhu waa la dooday fa ana aqsumuhu waan ka dood badiyey ay afuuquhu waan kaga kor noqon waa kaga kor noqoni fi ljaldi legdankii iyo walkhusuumati labadaba marka taas waa markii shuruudii laga helay haddii daaculkasruhu ou galo ma godaynaa caynkii mise waa la hoos dhigaya tii buu noo sheegi marka fain kaanat ilfaau fa'dii hadday tahay min haada nawci noocan oo kan oo mufaakharada ku tusinayo waawan waaw hadday ay tahay aw ilcaynu cayntii yaaan ay noqoto aw illaamu laamtiina yaaan ay noqoto tacayana waxaa caynoobayo waajib noqonayo kasru cayni mudaaricihi haddii daaculkasro galo caynka in la hoos dhigabaa caynoobayso oo waajib noqonayso wey laazim wey taquulu marka waxaad odhani waacadanii wuu ila ballamay fa wacadtu waan la ballamay fa ana aciduhu anaa ka ballan badiyey ballanta anaa kaga badshay fa ana aciduhu baad leedahay anaa aciduhu ma dhays wabaayacanii fa bictuhu waan la beectamay fa ana abiicuhu waan ka beec badiyey wa qaalaanii wa ila caraytama fa qalaytu waan la caraytama fa ana aqliihi anaa ka cara badiyey yani saasoo kale weya wallah subxaana wa tacaala aclam inta ficilkii maadiga ahaa ee mujaradka ahaa ficilka maadiga mujaradka awsaan baan u sheegnay awsaantaasi imisay ahayd meeqaysa u qaybsamaan imisay ka kooban yihiin meeqaysa u qaybsamaan qofka ii sheegay farta ha ii sheego haye fadal akhi ka hor meeqay ahaayeen su-aashaasaa raba afar bay ahaayeen afartaasi meeqay u qaybsamaan hulaathi iyo rubaaciya u qaybsamaan imisa hulaahiya imisa rubaaciya hal baa rubaaciya inta kalena waa hulaathi halka rubaacigaah waa kee faclada ayaa rubaaciya haye saddexda kalena waay waa saddexdii fa'da caynteeda la kor dhigo la hoos dhigo la godo facala facila facula waa ka baxnay intaas waa la fahmay soo maha waxa weeye ficilka maadigaa ee mujaradka ah tasaariiftiisii oo mudaaricii ah ayuu musanifka ku xijiyey wuxuu reebay midkii mujaradi rubaacigii musanifka mudaariciisii nooma sheegin gadaal buu noogu keeni doonaa ficilka mudaaraca markaan tagna haddii alla yidhahdo haddii wasankii faclalaana laka reebay meeqo wasanaa noo hartay saddex soo maa saddexdii hulaaiga ahayd musanifka facula cayntoo la godow usoo hormariyey facula mudaariceedu ma yafcalu buu ku yimaado caynka la kordhigo mise yafcilu mise yafculu qof ii sheegaa raba ma raba inaa sheegto inaa marka hore qofaan dooranaya gacantiina ii taagtidaa raba aan ku ogaado markaas sheeg ku iraado hayeed muxuu ku yimaadaa haa yafculu buu ku yimaadaa facula wax taqsiima miyaan u sheegnay qaydo qaydo eleeday wax ka shaadoobay miyaan sheegnay wax taqsiimaho qaydo uma aanan sheegin shaadna uma sheegin waaye yafcilu baan ku xijinay soo maha yafcilu iyada waxaan astaqfirullah waxaan ujeedaa facila soo maa facila waxa weeye mudaariceedii ayuu musanifka kusii xijiyey facilo mudaariceedu ma yafcalu buu ku yimaadaa ma yafcilu buu ku yimaadaa ma yafculu buu ku yimaadaa koow waxaan kaloo rabaa inta hal qof oo wada dhiibaya waxaan kaloo rabaa shaad ma leedahay max- ma- ma qaybsantaa ma qaybsantaa maxayse u qaybsantaa qof ii sheegaan rabaa hadda qofka aan idhaahdo hebel u sheeg waxaan rabaa ilaa facilo uu ka dhammaynaa isaga daba taagnaadaan rabaa haye fadal sheekhaanaan siinaya mubaaraceeda yafcalu buu ku yimaadaa haye facila waxay u qaybsantaa afar qaybood u qaybsantaa buu yidhi haye afarta waa kuwa noocun yugsaru facilaan ka hadlaynaa la socdaya wuu noo tirinaya noocun yugsaru haye noocun ka labaadna noocun yuftaxu haye sax miya maya laguguma waafaqin waa lagugu diiday yaa kale haye adi hal mar aa ii sheegtay su waji cusubaa rabaa nin mar ii sheego kuma soo noqonaya waa ka gudbaya haye akhi inoo sheeg qiyaaskeedu yafcalu buu ku yimaadaa maxay u qaybsantaa shaadii qiyaas u qaybsantaa qiyaaskeedu yafcalu waa u qiyaasa shaadna way leedahay sax wey shaadkeedu meeqo u qaybsamaa laba u qaybsamaa maxay yihiin labadaas qayb laba xarag ka wadato iyo qayb kasre keliya ku shaadowda waa sidaas weeyaan qaybta labada xarag ka wadataahi musanifka meeqa ficiloo nooga sheegay sagaal ficiloo noo sheegay qaybta halka xaraka keliya kasrada ku shaadowdayna meequu musanifka nooga sheegay sideed buu noo sheegay bahraqa wuxuu noogu daray qaybta labada xarako ka shaadowday xoogaa buu noogu daray meeqay ahayd intuu qaybta labada xaraka noogu sheegay oo ku daray ya maya qaybta labada xarako meequu ku daray afaru ku daray ha afar buu ku daray qaybta halka xarako ku shaadowdayna meequu noogu daray shanuu ku daray taas way midda shanta ah waa saas wey marka haddaan isku soo darsana maca baxraq iyo kulli wuxuu noo sheegay iyo ibn malik waa saddex iyo toban iyo saddex iyo toban wey saddex iyo toban oo laba xara ka wadato iyo saddex iyo toban hal xara ka wadato soo saas maaha waayo taqsiim weyn oo aan ka sheegnay ma jirin ilaa qayb laba macnole waxbaa sheeg sheegnay taa waa ka soconayna insha allahu tacaala badrudiinka ninkii mutaalacaysta waa arki doona waaya waxaan u gelaynaa ee, facilo waa ka soo baxnay facalaan gelaynaa facala ilaa intaan hadda marayno baan rabaa yani maaragtay qof iiga sheekeeyo marka ugu horayso imise u qaybsantaa qayb walbaa maxaa qiyaasa maxaa shaad ah haddii darsigii maanta aad faraha ka qaadaysaan waa iska kay- kii maanta dib aan udhiganaa sababta dadka lama soo muraajacaynin laakiin keeni shalay baan ku simanaynaa haye facala marka yaa ii bilaabaya yaan u dhiibaa facala yaa u dhiibaa haye sheekh sheekhaan u dhiiban haye fadal akh facalo afar u qaybsantaa noocu yugsaru noocu yudamu ya noocu yuftaxu noocu yajuusu fiihi wajhaani baaraka allahu fiika haye noocu yugsaru buu musanifku noo bilaabay noocu yugsaru meeqay ka kooban tahay shan bay ka kooban tahay shuhratlkasra musanifku waa ka tegay nooguma sheegin kitaabkeenna male kuguma sheegin afar buu musanifka noo sheegay afartaasi waa kuwe facala muctalu lfaai bilwaawi ko facala muctalu lcayni bilyaai labo facala muctalu laami bilyaai saddex almudaacaf kee wey mudaacafyadu waa qaybsamaane ya allaazim aywa mudaacaf laazim wa waa afartaas weeyaan afartoodaas maxaa loo yaqaanaa baa niri magac baan u bixinay magacooda maxaa la yidhaha afartaas magac u bixina ma xusuustaa haye xusuusta haywa dawaaci lkasra la yidhaahda waa kasraday u yeera meeshay galaan waa in la hoos dhiga ficilka yafcilu lagu keeno weeyaan waaye noocun yudamu yaan u dhiibaa yaa qabanaya noocun yudamu haye haye fadal daaray haa farwey haddii shuhratulkasrada shuhratudamada laga reebo afar bay noqon haddii lagu darana shan wey haye afarta noo wad afarta musanafka noo sheega noo wad mudaacaf lmutacadi mudaacafka mutacadigaa noogu sima maxaa yeele darsigan keen kaa hadda akhrino wey marka intaa noogu sima waxaan rabaa marka mudaacafka laasimkaa qiyaas iyo shaad uu leeyahaana qiyaaskiisiyaa ii sheegaayo muxuu ku yimaada wasankee haye yafcilu buu ku yimaadaa waaya shaadkiisana yafculu buu ku yimaadaa shaadkiisa imisuu ka kooban yahay inta ibni malik noo sheegay haye afartan iyo iyo laba miya afartan iyo lix dheh afartan iyo lixuu noo sheegay wuu qaybsamaa shaadkaas imisgay adiga miya haye meeqo u qaybsamaa laba xaraka wadato qayb hal xaraka wadato qaybta halka xaraka wadataay meequu musanaf ka sheegay labaatan iyo sideed iyo labaatanuu ka sheegay qaybta labada xarakana sideed iyo tobanuu ka sheegay waaya waxaan rabaa qof ii iclaaliyo xanna yaxinno labadaas ii iclaaliyaan rabaa xanna yaxinno weji cusubaan rabaa dad cusub oo ay weydi haye fadl akhi xanna yaxinno labadaas inaa iclaalisaan rabaa ha horta xanna waa hadda waa shidayntahay iclaalkeedi bilow asalkeedi keen horta asalkeedu waa xanana calaa wasni facala yaa sababtaa uga qaadaysa waa maxay ilaa xaraf saxiixa waa xanna nuunke xarfu cillo maahane aywa xuruuf tadciifka xuruufulcilla la mid tahay fii baab aliclaal marka la joogo baa lagala mid dhigaya markaasaan nuunta hore ayaan maxaan ka qaadaynaa kordhigaan ka qaadayna xagee geynaynaa waxaada noo kordhigan tahe kordhig qaad kordhigee maxaa faa'iidna ya waa la iska tuuraa dheh talaba lilidqaam sababta u tuurta inaad sheegtidaa la rabaa maxaa u tuuraysa hadii la yara waxba iska sheegaan moogta adna wax iska sheeg inaan wax isku shidna isdhexgelinaa rabnaa dheh intaas dheh waaye haye xan naabay noqotay saaxa wey sababta see laiskugu shidaayaa cidlada kor ma ka xifdin miya haye fadal اجتمع حرفان متجانسان وسبق أحدهما بالسكون أدغم أحدهما في الآخر مركاسو حن ما نقضي سوما هي يحن كدر يحمن بيهد أصل كيدي yaxminu haa xaagaa la geynaya sax waay markaasaa qaacidadii hadda aad akrinaysay baa lagu lagu dabaqaya markaas yaxinu noqoni waaya waxaan rabaa qaala yaquulu qof io iclaaliyo qaala yaquulu haye haddaa waxma ku weydiiye adiga هي آخر رواية نو شك قال يقول قولوها على وزني فعلى هي قاعدة ما حفظس كور ما كحفظس أيوة إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلبت العلة ألفا فصار قال بارك الله فيك هي يقول قول بو اها هي على وزن يفعل هي ها هي صحوة حرف الله حركة لقى قاضية مركاسة والله وقعه قافك لقيناها مركي لقيه ماشي حركة لقى قاضي سكون بفوله مركاسي يقول نقنيسه واي انت سنوغ سمي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله